11th. My name is Nikki Strong, and this is VOA1 The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggayaga v o a somali com
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca ah toddobiy labaatanka bisha january ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan soddon guuradii ka soo wareegtay markii ay dhacday dowladdii milatariga ahayd ee soomaaliya dagaal sokeeyaa dhacay wax alaale wixii dowlad sheeganaya jira oo dhan waa la burburiyey markii la burburiyey dee firaaqa soo baxday marka xallumay adeegii oo yaraay uwalba waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro magaalada laascaanood ka bilaabay wacyigelin dhanka dhaqanka ah waxaa kaloo aad maqli doontaan kaalmihii heesaha iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
aqalka sare ee koongareska maraykanka ayaa ansixiyey antony blinken inuu noqdo xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid bilow u ah meelmarinta qorshaha siyaasadeed ee maamulka madaxweynaha cusub ee maraykanka joe biden qorshahaasi oo dhigaya in maraykanku uu ka baxo waxaa lagu tilmaamay siyaasadihii madaxweyne trump oo lagu macneeyey kuwo ahaa qaar go-doon siyaasadeed geliyey maraykanka codqaadis uu golaha senadku u sameeyey blinken ayaa waxaa ansixiyey labaiyo toddobaatan senator halka ay labaiyo labaatan kalena ay diideen waxaana sidaas uu ku noqonayaa xogayihii koob iyo toddobaatanaad ee arrimaha dibadda ee maraykanka xilkan ayaa ah ama noqonaya kii ugu sarreeyey ee golaha wasiirada ee xukuumadda cusub ee maraykanka ee la ansixiyo taniyo markii la caleemo saaray ayaa markii ugu horreysay madaxweynaha maraykanka joe biden uu salaasadii la hadlay hogaamiyaha ruuska valadimir putin isagoo cabiri dareenkiisa ku aadana xadhigga ninka mucaaridka ah ee lagu magacaabo alexi naflein ololaha weerarada dhinaca internetka ee ruushku sameeyo iyo weliba in ruushku lacag duldhigay dilka ciidamada maraykanka ee afghanistan ah sida ay sheegeen laba xubnood oo sarsare oo ka tirsan maamulka biden halka uu istaagay ayaa u muuqata inay xariiqayso xariijina ka gadisan madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo isagu badanaa ku naaluun jiray xidhiirkiisa dabacsan ee ula lahaa hogaamiyaha ruushka geesta kale sida isla waddanka laga soo xigtay hadalkan ayaa biden uu ugu sheegay putin in ruushka iyo maraykanku ay tahay inay dhammaystiraan muddo kordhin shan sanno ah oo ku aadan heshiiskoodii hubka nukliyeerka si ay u xakameeyaan cahdigii hore loo galay ka hor inta aanu dhicin bisha februari
soddon sano ayaa shalay ku buuxsantay markii ay burburtay dowladdii uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed siyaad barre wixii xilligaasi ka dambeeyey waxa uu waddanku galay marxalad adag oo ah fowdo iyo kala dambeyn la-aan iyo weliba dagaallo sokeeye haddaba soddon sano kadib soomaaliya xaggay u socotaa wariyaha v o eda ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa su-aashaas iyo huu kale waxa uu weydiiyey cabdulaahi maxamed shirwa oo muddo dheer ka shaqaynayay arrimaha bulshada rayidka ah iyo nabadda waxaan dhihi lahaa yani soomaaliya waa horay u socotaa haddii si loo fiiriyo waxa weeyaan dhulkii markii dagaal ku dhacay iyo kowdii dowladdii soomaaliyeed ay burburtay magaca weynan lahayd maaragta ay burburtay waxaa dhacay yacni firaaqo maamul ayaa dhacday dagaal sokeeyaa dhacay wax alaale wixii dowlad sheeganaya jira oo dhan waa la burburiyey markii la burburiyey dee firaaqa soo baxday marka waxaa lumay adeegii oo yaraay uwalba oo meeshuu ka baxay amnigii oo kaleeto meeshuu ka baxay waxbarashadii caafimaadkii waxyaabihii yaryaraayee muxuu ah mataqaanaa dowladdu ay bixin jirtay oo sanadba sanadkii ka dambeeyey hoos u dhacayay ayaa meesha ka baxay laakiin maamulaha jira sidii maalinta muxuu ahay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan kowdii dhulku firaaqa u wada ahaa uma aha yani hadda shan maamul iyo gobolka banaadir ayaa jirta somalilan ku dar lix ayaa jira dhulkii xoogaa maamul buu soo yeelanaya waxa kale oo iyadana muuqanaya ganacsigii xoogaa wuu dhaqdhaqaaqayaa walow uusan ahayn mid tiirar adag ku taagan oo wax soo saarka gudaha ku dhisan iyo warshado iyo aysan ahayn dadkii waxaweyaan waa la dadaalayaa magaalooyinku waxaweyaan way kasoo kabanayaan dagaaladii dhacay marka waxaa la dhihi karaa sidaas laba wadaa jirta wado waxa weyaan wadada dadku ay waxay kari karaan ay ku qabsanayaan wadadaasi rajo weyn ayay leedahay waana midda hadda wadanku uu ku socdo wadada kaleeto oo ah siyaasadda waxaad moodaa inay ku jirto muxuu aha mataqaanaa qalwo wax la yidhaahdo yacni meel dhagaxa oo wixii kaaga dhaceen oodan gacantana kala soo bixi karin ayay ku jirtaa caruurtii dhashay iyadoo la qaxaya ayaa maanta waxay yihiin waalidiin caruur kala dhalay welina qaarkood ayaa xeryo qaxooti ku jira kuwo kalena waxay ku jiraan xeryo barakacyaal oo gudaha dalkiisa ku yaalla bal waxaad iiga warantaa soddon sano kadib caruurtaas iyo xilligaa dhashay caruurtooda hadda barakacaya qaxootiga ah sidee dowladnimada soomaaliya iyo mustaqbalka la hiranaya loogu sawiri karaa caruurtaasi rajo badan ma laha waa mid waaye arinta kale oo iyadana aan ku dari lahaa waxa waaye annaga soomaali haddaan nahay taariikhda ma barano taariikhda waxna kama barano haddaanaan barano yani u fiirso waxaas dhacay dhulgariir baa dhacay dowlad soomaaliyeed oo magac weyn lahayd oo ayaa duntay maanta waxay ahayd marka in dadka waxbartana ay aada maaragtaas isweydiiyaan oo laga doodo oo arrintaas wax badan laga qoro ayay ahayd caruurta yadana in la baray ahayd marka caruurtaasi ayaan darada kale haysataa waxa waaye taariikh qoran oo ay akhristaan oo wax kala soo baxaan ma haystaan waxay haystaan sheekooyin kala go-go-an oo qofna uu u sawirayo si mugdi ah wixii dhacay oon waxba laga baran karin qofna uu u fasirayo si ubaxa oo aan waaqicigii maaragta aan waafaqsanayn yani xaqiiqadii wadanka ka jirta aan isu waafaqsanayn marka caruurtaasi ayaa darooyin badan baa haysta run waay taasi
waxaad ka mid ahayd aqoon-yahankii soomaalida intii burburka lagu jiray ka shaqaynaya gudaha dalkan oo weliba arrimaha bulshada ka howlgalayo arrimahaasi nabadda iyo ka hadlaya burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya markii aad ka ambaqaado maalintii ay meesha ka baxday dowladda maisdhehaysay jiitanka soddonka sano ah iyo mashaqooyinkii lasoo maray soomaalidu way wajahi kareen
horta anigu wadankan joogay runtii muxuu ahay markii wax dhacayeenna waa goobjoogaan ahaa sidaad u sheegtana bulshada dhexdeeda ayaan ku jiray anigu isma lahayn soddon sano ayay qaadanaysaa arrintani laakiin waxaan aada u dareensanaa in wax weyn ay dhaceen dowladdii soomaaliyeed oo subax lasoo toosay oo aan waxba ka jirinin yacni dhismaheedu inay inay waqti qaadanaydo waan islaa laakiin sidan ay maanta tahay ayay muxuu ah mataqaana soddon sanona qaadanaydaa sida ay hadda tahana ay u calowsanaanaydaa oo maaragta isma aanan lahayn an soomaaliya caalamka waqti badan ayuu geliyey qarash badana lagu bixiyey si xal iyo nabad loogu helo muxuu caalamka naga bartay inaguna maxaan ka barana dagaaladii sukaya
mar haddaanan taariikhda annaga marka dhinacayaga laga fiiriyo mar haddaanan taariikhdii akrinaynin aysan noo qorayn muxuu aha dugsiyadii aan lagu baranayn muxuu ahay madaxdii siyaasiyiintii aysan akrinaynin dee waxba lagama baran wax laga bartay ma jirto caalamku caalamka qudhiisa waxba nagama baran caalamka qofka ugu bataaye afar sanow joogaa ama saddex sanow joogaa ama laba sanow joogaa qofka diblomaadka ama siyaasiga ah ee wadankiisii matalayana wuxuu daba socdaa dano wadankiisau daba socdaa dana soomaaliyeed waxa waaye wixii aad qaban karto iska qabo waaye waajibkuma aha inuu soomaaliya ubax iyo muxuu ah barwaaqe iyo webiyaal iyo u jeexo waajibkuma aha kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed shirwac oo magaalada muqdisho ugu warramiyey wariyaha v o eda cabdilcasiis barrow haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanoo heeska halkudhigiisu yahay xafladii guriga la gaadhay iyo fanaanka khaalid kaamil
magaalada laascaanood oo koox dhallinyaraha oo baratay heesaha iyo ciyaaraha dhaqanka soomaalida ayaa magaalada ka bilaabay wacyigelin ay dhallinyarada ku baraarujinayaan dhaqanka wanaagsan ee soomaalida warbixintan waxaa noo soo diray cabdikariin olol magaalada laascaanood waxaa ka dhisan kooxda sooyaal darwiish waa koox ay dhallinyarada magaalada laascaanood ay sameeyeen waxaay soo bandhigaan hidaha iyo dhaqanka iyo qaybaha uu ka kooban yahay dhallinyarada magaalada laascaanood ayay ku wacyigeliyaan ilaalinta dhaqanka iyo inay kor u qaadaan qaybaha kala duwan ee dhallinyarada ayay tusaan dhibaatooyinka tahriibka ay iska leedahay iyo inay ka digtoonaadaan dhalinyaradan ayaa ii sheegay inay magaalada laascaanood gaar ahaan goobaha waxbarashada iyo meelaha ay dhalinyaradu ay isugu yimaadaan ooga sheekeeyaan wanaagga wadanku iska leeyahay qaar ka mid a dhalinyarada hidaha iyo dhaqanka ee magaalada laascaanood oo u abaabulan qaab kooxa ah ayaa ugu horreyn aan kala hadalay ayaa ugu horreyn nooga sheekeeyay qaabka ay u shaqeeyaan waxaa isbedelay waxaweye macnaha soomaaligii sidiisaba manama afki soomaaliga ha noqdo ama dhaqankii soomaaliga ha noqdo ama hidiya dhaqankii ha noqdo oo tegey ayaanu anagu waxaweye macnaha aanu dabcnay inaanu dhallinyar ahaan aanu isugu aabilay iskay anagu soo aabilay oo aanu dabcnay aanu soo noolayno dadkuna sida ay noogu daydaan macnaha cidda soo kori doonta iyo ciddii hore ee waxaweye macnaha lala jiilka ah labada waxaanu rajaynaynaa insha allah inay waxaweye macnaha dee ay hidiya dhaqanka ee soomaaliyeed dib loo soo nooleeyo qaabka loo boodo noocyada ay ka kooban yihiin oo kale bal iga war waxaan waa wax fudud weeye haddii lagu talagalo wax kasta oo waxweye macnaha lagu talagaloba dee wax yar baa lagu bartaa marka wax weyn oo saa u dhibaato badan ma aha dadka dee qayb weyn la tahay laakiin wax weyn ma aha mashruuc fara badanna ku qaadan mayso qofkii ku talagala inuu sameeyo waa wax iska yar fudud dee ciddii waxweye macnaha u baahanna dee waanu soo dhaweynana waxweye macnaha waanu tababari doonaa insha allah sidoo kale cabdixakiin axmed diiriye waxa uu ka mid yahay kooxda sooyaal darwiish cabdixakiin waa hal waana abwaan waana hal abuur ugu horeyn waxaan weydiin doonaa cabdixakiin qaybta uu kooxda u qaabilsan yahay bismillaah cabdikariinow muddo hadeer baanu soo wadnay heesahan ama hal abuurka ama dhaqanka inaanu isku taxallujinno inaanu samayno inuusan tegin muddo in badan baanu hadeer soo wadnay waanu ka shaqaynay dakhli baanu ku bixinay waxaanu aragnay dhallinyaradii jiilkii kacay oo wada tahriibay oo tegey oo dhulkii aan u jeedin dhaqankii oo lumaya surwaallo yararoo meelahan intaa lagu xidho la odhanayo noocanaa soo baxay timahoo sidan loo goosanayo oo dhaqankiio adugu dee hooyo iyo aabbe iyo ay lahaayeen buu lagaba tegey markaanu aragnay waxaanu damacnay haddaanu nahay dhallinyarada reer sool war sidani dee dani inooguma jirto dhaqankeenniina wuu lumay aan samayno hidiya dhaqankeennu hooyo aan ku dhaqanno dhallinyarada aan tusno xasan aadan waxaa ka mid tahay dadka muddada badan kooxda sooyaal darwiish dhalinyarada sida weyn ay ugu dayato bal ka waran waxyaabaha tiigsanaysaan mustaqbalka rabtaan inay wax ka bedeshaan bismillaahi raxmaan raxiim cabdikariin waxaan leeyahay horta waxaanu nahay dhaqankii soo jiray baanu horta anagu u guntanay dharkana u qaadanay abaabulkayagii hore u horreysay annaga hindisna hindisa ayagaan kula nimi haddii aanu kula nimi hindisa ayaga waxaa weeye in badan baan horta u fikirnay u fadhiisanay magaca baadi doonnay markaa kabacdi wixii baan isla wada helnay kooxda sooyaal darwiish baan markaa u bixinay haddaan u bixinay dee muddo saddex sanaa bay dhisan tahay kooxda sooyaal darwiish qaybo badan oo meelo badan oo xaflado badan ama meelo kastoo badan aan macnaha ka qayb gallay baa jirta sidaa daraaddeed markan keliyana ma aha waa markii labaad ee uu gobolka sool sanadka sanadkiisii uu ku qabtay garoonka weyn cabdibila cabdi bukfeer iyadana waa ka qayb gallay sidaa si wanaagsan baan uga qayb gallay hidaha iyo dhaqanka ciyaartii jaandheerta hoolaabeenta hanaasmaanta baryada ciyaarta la dhaho ceerigaabada waxa weeye horena waxaan u hiigsanaynaa oo hiigsigaygu uu yahay inaanu meel kasta oo soomaaliya joogto waxaanu ku boorinaynaa inay hidaha iyo dhaqanka ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka dhaqanka inay la soo celiyo waayo hoteelada waxaad arkaysaa ama ciyaaraha ama aroosyada iyadoo lagu jaasayo dhaqankii laga tegey oo la ciyaarayo jaas oo laleeyahay maanta arooskaas waa tumasha loo bedelay annagu dhaqankaas boqolkiiba boqol waanu kasoo horkajeysanay dhallinyarada meel kasta ay joogtana waanu kala talinaa waanu kala hadalnaa in dhaqankeennii soomaaliyeed lagu noqdo ee soo jiray
dhalinyaradan ayaa waxay yihiin kuwo tusaale u ah qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada laascaanood waxay sheegeen inay dhaqanka miyiga ka jira ay u soo rareen magaalada si ay u tusaan wanaagga uu iska leeyahay dhallinyarada ku kortay magaalooyinka bikriin nolol v o we magaalada laascaanood markana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kooxda inter milan ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ah u gudubtay wareegga semifinalka ee kooba itaaliya kadib markii ay garaaceen kooxda ac milan ee kubadda cagta kulanka labadan kooxood oo loo yaqaano milano derby ayaa waxa uu ka mid yahay kulamada ugu xiisaha badan ee laga ciyaaro gudaha talyaaniga waxaana labadan kooxood uu ka dhexeeyaa xifiltan weyn oo dhinaca cayaaraha ah maadaama ay isku magaalo ka dhisan yihiin kulankii xalay ayaana kooxda inter milan waxa ay guusha ku raacday laba gool iyo gool oo ay ku garaacday kooxda ac milan goolka oo kooxda ac milan ay la hormartay ayaa waxa u dhaliyey weeryahanka ay ku dhaartaan ee zalatan ibrahimovich laakiin kooxda inter milan ayaa qaybtii dambe ee cayaarta waxa u barbareeyey ciyaaryahan romelu lukaku oo goolkulaad loo dhigay kooxdiisa gool ugu bedelay daqiiqadihii u dambeeyey ee cayaarta ayaa kooxda inter milan waxaa goolka guusha u dhaliyey ciyaaryahan christian ericson oo laad xor ah ka dhaliyey kooxda ac milan intii ciyaarta ay socotay ayaa weeryahanada kooxaha inter milan iyo ac milan ee lukaku iyo ibrahimovich uu dhex maray muran ku dhowaaday inay isu gacan qaadaan garsoorihii ciyaarta ayaana labada xidig kala siiyey calaamadaha hurdiga ah iyadoo zalatan ibrahimovich qalad kale uu ku galay kurlof darteed ciyaarta looga saaray kadib markii loo taagay calaamada hurdiga labaad iyo calaamada casaanka ah oo iswataa wararkii soo baxay ciyaarta kadib ayaa sheegaya in ibrahimovich uu aflagaado dhinaca midabka ah u geystay ciyaaryahan lukaku taas oo xidiga si weyn uga caraysiisay kulamo kale oo ka tirsan kooba itaaliya ayaa caawa la cayaari doonaa kooxda lazio ayaa booqanaysa garoonka atlanta halka juventusna ay martigelin doonto kooxda sbal habeen dambena waxaa wada ciyaari doona kooxaha napoli iyo sbasiya dhinaca iyo dalka ingiriiskana kooxda manchester city ee kubadda cagta ayaa la wareegtay hogaanka horyaalka premier leaga kadib markii shan gool iyo waxba ay ku garaaceen kooxda westbrom albion oo garoonkeeda ay ku booqdeen manchester city ayaa guushaasi waxa ay ka caawisay inay la wareegaan hogaanka horyaalka premier leaga iyagoo ciyaaray sagaal iyo toban kulan waxayna soo afjareen wareegii koowaad ee horyaalka premier leaga kulamada kale ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ee ka tirsan horyaalkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa kii westham ay saddex iyo laba uga badisay kooxda crystal palace leeds united waxaa labiyo hal ay uga badisay kooxda newcastle united kooxda arsenal ee kubadda cagtana waxa ay saddex gool iyo gool ku garaaceen kooxda southampton oo ay u martiyeen kooxda tababare arteta ee arsenal ayaa dib usoo laba kaclaysay tan iyo wixii ka dambeeyey ciiddii krismaska ee dhammaadkii bishii disembar waxay guulaysteen inta badan kulamadii ay ciyaareen tartamada oo dhan kulamo kale oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda banley ayaa waxay ku aadan tahay aston villa braton albion iyo fulham ayaa isku aadan everton iyo leicester city ayaa wada ciyaari doona manchester united-na waxa ay garoonkeeda old travord kula ciyaari doontaa kooxda shivil united kooxda chelsea ee kubadda cagta oo iska ceerisay tababaraheedii horena waxa ay la ciyaari doontaa kooxda wolverhampton ee kubadda cagta chelsea ayaa iska ceerisay tababaraheedii hore ee frank lambard kadib markii uu la kulmay natiijooyin aan u wanaagsanayn shaqadiisa waxay shaqaalaysiiyeen tababare thomas tushel oo hore usoo leelin jiray kooxaha b s g iyo brusi dortmond ee ka kala dhisan dalalka faransiiska iyo jarmalka tababare tushel ayaa kulankiisii ugu horeeyay ee horyaalka premier leaga kooxdiisa chelsea uu hogaamiyo waxa uu ka hortegayaa kooxda wolfis ee kubadda cagta ugu dambeyntiina dhinaca iyo dalka sbain kulamo ka tirsan coba del rey ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda levante ayaa afar iyo laba uga badisay kooxda villadolid villarealna waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda kirona real batis iyo real sociedad oo wada ciyaareen ah saddex gool iyo gool waxaa ku badisay kooxda real batis labadan kooxood ayaa min hal ciyaaryahan uu calaamada casaankaa ka qaatay kulamo kale oo ka tirsan coba del rey ayaa caawa la ciyaari doonaa sevilla iyo valencia ayaa madaxa isgelin doona almeria waxa ay martigelinaysaa kooxda osasuna halka rayo volcano ay la ciyaari doonto kooxda barcelona wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatana dhegaystayaal ayn dib u jalleecna dhinacii kaalma heesaha islamarkaana ayn ku wada nasanno codka cumar dhuunla cali
intaasna dhegeystayaal waxaaynu ugu idilbaahinteen idaacadeed idinka imanaysalaanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda af soomaaliga ee v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
Alone.